habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo salaasaha bisha abril ee sanadka waa waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somali com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawi dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid a markab dagaal oo uu turkigu leeyahay oo gaaray dekedda muqdisho iyo madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay markabka korkiisa
maanta soomaaliya waxay u sii dhowdahay oo ay intii hore uga sii dhowdahay in ay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato dabcan waddo dheeraa weli noo dhiman dadaal badanaa weli noo dhiman oo inaan qabsanno ay tahay annaga soomaali haddaan nahay iyo intay caalamkana kaalmaynayso oo ay ugu horeeyaan walaalaheen turkiya
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan qalalaansaha bariga dhexe iyo saamaynta ganacsiga soomaalida waxaa aada isku bedelay oo kor u kacay qiimaha alaabta lagu rareliyaa freydka ama nooliga maraakiibtu ay ku qaadaan badeecooyinka dhammaan dekedaha bariga afrika ku yaala gaar ahaan soomaaliya iyo kenya waxaan xusi karaa qiyaastii boqolkiiba boqol ayuu kordhay fareydka halka konteenar lagu qaado
qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii dunida la-anta socdaalka qaramada midoobey ee i o m ayaa maanta sheegtay in ugu yaraan lix iyo toban muhaajiriin ah ay ku dhinteen meel ka baxsan xeebaha jabuuti dhowaan kadib markii ay qalibantay dooni ay la socdeen i o m ayaa sheegtay in sidoo kale la laayahay siddeed iyo labaatan kale oo ka mid ahaa toddobiyo toddobaatan qof oo la socday doonta shilkan ayaa ah kii labaad oo ka dhaca aaggaasi sida ay sheegtay qaramada midoobey ugu yaraan siddeed iyo soddon qof oo ay ku jireen caruur ayaa ku dhintay masiibo laba toddobaad ka hor ka dhacday meel u dhow xeebaha jabuuti kadib markii ay degtay dooni ay saarnaayeen dad muhaajiriin ah ugu yaraan shan qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen xili ay ka gudbayeen marinbiyoodka english channel ee isku xidha koonfurta britain iyo waqooyiga faransiiska saacado yar kadib markii ay dowladda britain ansixisay sharci lagu tarxiilayo qaxootiga sharci darada ku gala dalkeeda dadka dhintay oo isugu jiray saddex nin haweeney iyo hal cunug ayaa ka mid ahaa ilaa boqol iyo toban muhaajiriin oo la socday doon yar oo aada u rarnayd ciidamada ilaalada faransiiska ee xeebaha ayaa weli baadi goobaya dad laga cabsi qabo in ay ku haftaan badda wargeyska voyage nog ayaa sheegay in lasoo badbaadiyey ilaa boqol qof masiibadan ayaa timid saacado un kadib markii uu baarlamaanka britain ansixiyey sharciga ra-iisul wasaare sunak ee dhigayay in dibadda magangeliyadoonka dadka magangeliyadoonka ah ee gala ingiriiska shi sharci daraa loo taxrixiilo dalka ruwanda madaxa xafiiska xuquuqda aadamaha qaramada midoobey volker turk ayaa salaasada maanta ah sheegay inuu aada uga naxay burburinta isbitaalada naasir iyo al-shifa ee marinka kaza iyo meydad badan oo tacadiyo loo geystay ka hor inta aanan la dilin kuwaasi oo laga helay xabaalwadareedyo kharbudaada isbitaalka iyo xabaalwadareedyada ayaa la helay kadib markii ay ciidamada israa'iil ka baxeen xarumaha labada isbitaal ee magaalada khanyonis toddobaadkan sida ay sheegeen saraakiisha falastiiniyiinta ee maamula isbitaalada rafina shamdasani oo ah afhayeenka guddiga sare ee xuquuqda aadamaha qaramada midoobey ayaa sheegtay in meydadka la helay ay qaarkood gacmaha ka xirnaayeen taasoo tilmaamaysa bay tiri xadgudub ba-an oo ka dhan ah shuruucda caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha islamarkaana loo baahan yahay in lagu sameeyo baaritaan waxaa kaloo ay sheegtay in xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey uu kala shaqeynayo arrintan saraakiisha dalka falastiin intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaa dhegeystayaal kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a markab kuwa dagaalka ah oo laga leeyahay dalka turkiga ayaa maanta ku xidhay dekeda magaalada muqdisho waxaana arrintan ay imanaysaa toddobaadyo un kadib markii soomaaliya iyo turkiga ay kala saxexdeen heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha ee labada wadan markabka korkiisa waxaa ka hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay in imaatinka markabkaasi uu ka dhigan yahay inuu midho dhalay heshiiskii lala galay turkiga maanta waxay tilmaam cad u tahay heshiiskii aan galnay soomaaliya iyo turkiya bishii february ee sanadkan bilowgiisii in ay mirodhal u noqday hawshiisiina ay bilaabatay inkasta oo heshiiskaas dhaqangelintiisa wax badanoo ka mida ay soo socdeen laakiin dee wax la arki karo oo muuqda ma ahayn wax badan oo kale oo ku saabsan dhaqangelinta iyo qaababka iyo socodsiinta heshiiskaas ayaa socday oo loogu diyaar garoobaya in si buuxda heshiiskaas u dhaqangalo oo aan laablaab iyo guuldarro midna aan lahayn laakiin maanta markabkan inuu yimaadahay waxay daliil u tahay heshiiskii inuu socday oo u dhaqan galay
madaxweynaha soomaaliya ayaa u mahad celiyey madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan oo uu sheegay inuu hormuud ka ahaa soo noolaynta xidhiirka taariikhiga ah ee labada dal waxaan kaloo rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto halkan mahad celin iyo hambalyo iyo bogaadin intaba aan u mariyo dadka turkiya anoo usii marsiinayo madaxweynahooda walaalkeen rajab tayib erdogan oo aan leenahay mudane madaxweyne dadka soomaaliyeed aad iyo aad ayay kaaga mahad celinayaan adiga iyo shacabka reer turkiyaba sida hagarla'aanta ah walaalnimada ah ee aad u garab taagan tihiin mar kasta oo dadkan iyo dalkan duruufo adag ay soo wajahaan
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in kaalmada turkigu ay ka dhigan tahay in soomaaliya ay u dhowaanayso inay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato
maanta soomaaliya waxay u sii dhowdahay oo ay intii hore uga sii dhowdahay in ay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato dabcan waddo dheeraa weli noo dhiman dadaal badanaa weli noo dhiman oo inaan qabsanno ay tahay annaga soomaali haddaan nahay iyo intii ay caalamkana kaalmaynayso oo ay ugu horeeyaan walaalaheen turkiya laakiin waa uga sii dhownahay meeshii hore ma dheera maalmaha ciidanka badda ee soomaaliya ay biyaheena si buuxda u ilaalin doonaan ayagoo keligood ah maalmahaasi way soo socdaan waana soo dhow yihiin intii horena waa ka dhow yihiin inay soo dhow yihiinna waxaan aad iyo aad mar kale mar kale ummadda soomaalida ugu sheegayaa heshiiskii aan galnay iyo garab istaagga walaalaha turkiya ayaa maalmahaas aan baddeenna inaan keligan ku filnaano aan gaari doono soo dhoweeyey oo wakhtigii dheereed ee hore noogu soo qaadatay ama mid dheer oo kale aynagu sii qaadan lahayd ka soo gaabiyey
kaasina waxaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka duljeediyey markabka dagaalka ee turkiga ee ku xidhay magaalada muqdisho khudbadan ayaa waxaa xusid mudan in ay baahisay warbaahinta telefishinka qaranka ee dowladda federaalk ee soomaaliya halka dhegeyst ad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a xogayaha arrimaha dibadda mareykanka antony blinken ayaa u safraya maanta dalka shiinaha isagoo mas-uuliyiinta dalkaasi wadahadallo kula yeelan doona magaalooyinka shanghai iyo beijing warbixin ay qortay nick jing waxaa inoo haysa sahra ciidan nuur socdaalka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ee dalka jina ayaa lagu wadaa inuu dhowr maalmood qaato isagoo halkaasi kula hadli doona oo kulamo kula yeelan doona mas-uuliyiinta shanghai iyo beijing safarkan oo ah kiisii labaad ee uu blinkan ku tago jina ayaa imanaya iyadoo maraykanku uu uga digayo jina kulug lahaanshaha dagaalka ruushka ee ukraine iyada oo shirkadaha shiinaha ay si toosa u bixinayaan qaybo ka mida adeeg muhiim ah oo agab kala duwan loogu geynayo warshadaha difaaca ee ruushka qodobada kale ee muhiimka ah ee ajandaha ku jira waxaa ka mid a ka hortaga maandooriyaha xoojinta xidhiidhka amniga gaar ahaan sirdoonka macmalka ah ee dhinaca internetka iyo badbaadadiisa sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa jimcihii warbixin kooban oo warbaahinta siiyey ku sheegay in maraykanku uu si waaqiciya oo indho furan la ku eegayo arrimahaasi iyo rajada dhinaca horumarka qaar ka mida dadka falanqeeya siyaasadda ayaa sheegaya inaanay filayn wax horumar weyn ah in ay kasoo bixi doonaan wadahadalladaasi war qoraala oo ay si wadajira usoo saareen toddobaadkii hore wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada g sevenka laysku yidhaahdo ee hormuudka u ah dalalka warshadaha leh ayaa ku booriyey dowladda jina inay joojiso wareejinta amaba gudbinta agabka saanada iyo hubka loo isticmaali karo oo ay ruushka u adeegsan karaan militari ahaan saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in qalabkani ay ka mid yihiin tiro aada u badan oo waxyaabaha loo yaqaano microelectronics baabuurta iskood isku wada tiknolojiyadda gantaalaha kuruiska iyo qalab kale kuwaasi oo ruushka uu isticmaalo samaynta hubka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan ayaa u sheegay wariyayaasha xilli uu jimcihii shir jaraa'id ku qabanayay magaalada capri ee dalka talyaaniga waxa uu yidhi shiinuhu ma yeelan karaan laba siyaasadood kuwaasi oo kale ah inuu caawiyo ruushka iyo inuu sii wado xidhiidh wanaagsan oo uu la yeesho wadamada yurub sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ayaa v o eda u sheegay in maraykanku uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabooyin marka loo baahdo kuwaasi oo ka dhana shirkadaha dalka jina kuwaasi oo si ba-an u wiiqaya ammaanka wadamada yurub iyo xaaladda dalka ukraine ee dagaalku ka socdo labadaba maraykanka ayaa laga yaabaa inuu cunaqabatayn kusoo rogo bangiyada shiinaha ee fududeeya wareejinta agabkaasi sida ay sheegeen dadka arrimaha ammaanka falanqeeya xukuumadda beijing waxay meesha ka saartay eedeymahaasi iyaga oo ku tilmaamay inay yihiin aflagaado amaba dhaleecayn loogu soo jeedinayo xidhiidhka ay ku sheegeen inuu yahay mid caadiya ee u dhexeeya shiinaha iyo ruushka shiinuhu wuxuu ku adkaysanayaa inuu nidaamka dhoofinta alaabtaasi u maro jid waafaqsan shuruucda caalamiga ah aad ay umahadsantahay saara ciidan nuur oo inala socodsiinaysa warbixintaas halkaad kala socoteena waa laantaaf soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ama barnaamijkii galka baarista waxaana la socodsiinaya haruun macruuf
gacanka baabal mandeb waxa uu isku xiraa badda asiya gacanka cadan iyo badweynta hindiya iyo badda mediteraneanka waana marinbiyood halbowlow u ah isku socodka gaadiidka badda iyo shixnadaha ganacsi ee dunida hase yeeshee afartii bilood ee lasoo dhaafay waxaa gacanka baabalmandeb iyo badda casba hadheeyey qalalaase kadib markii xootiyiinta oo maamula qaybo badan oo ka mid ah yeman oo ay ku jirto caasimadda sanca ay sheegeen inay bartilmaameedsanayaan maraakiibta u socota israa'el iyagoo tallaabadaasina garab istaag ugu muujinaya falastiiniyiinta khaza khaza ayaa dagaal ba'an uu ka socday wixii ka dambeeyey weerarkii ururka xamaas ay ku qaaday koonfurta israa'el toddobadii bishii oktoobar labada kun iyo saddex iyo labaatankii weerarkaasi oo saraakiisha israa'il ay sheegeen inay ku dhinteen in ka badan kun iyo boqol qof halka in ka badan laba boqol oo qofna lagu afduubay israa'iil ayaa weerarka xamaas kaga jawaabtay weerar ay iyaduna ku qaaday khaza oo ay ka taliyaan ururka xamaas oo maraykanka iyo waddamo reer galbeed ah ay ku dareen liiska ururada argagixisada ah falastiiniyiintu waxay sheegeen in weerarka israa'iil ay ka wadda khaza ay ku dhinteen in ka badan soddon iyo afar kun oo qof deegaankaasina uu ku burburay haddaba xiisadda ka taagan badda cas ee xiriirka la leh dagaalka khaza waxay carqaladaysay ganacsigii isaga gooshiyey dunida waxaa intaasi dheer cabsi laga qabo in dagaalka khasa darteed ay colaaddu ku fido waddamo kale oo ku yaalla khaliijka cabsidaasina waxay sii xoogaysatay dhowaan kadib markii weeraro ay isweydaarsadeen waddamada israa'il iyo iiraan haddaba sida colaadahan iyo carqaladaha ganacsi ee badda cas iyo cabsida khaliijka ee u saamaysay ganacsiga imanaya soomaaliya iyo geeska afrika waxaa galka baarista uga warramay cabdirasaaq cali macalin cumar oo ka mid ah ganacsatada soomaalida ee ku sugan dubay madaxna ka ah shirkadda lagu magacaabo muqdisho shipping an cargo oo ka shaqaysa howlaha maraakiibta iyo lojistikada iyo badeecooyinka u socda soomaaliya suudaan kenya iyo tanzaniya
markii laga soo bilaabo markii ay dhaceen teshinkii badda cas ee xootiyiintu ay faragelin ku sameeyeen maraakiib badda cas maraysay annaga wuxuu nagu yeeshay saamayn toosa oo laakiin xagga qiimaha ah saamayn xagga wax dhibaato ah oo ganacsiga soomaalida intaan ka warqaba soo gaaray oo arrintaas kasoo gaaray ma jirin laakiin waxaa aada isku bedelay oo kor u kacay qiimaha alaabta lagu rareliya freydka ama nooliga maraakiibtu ay ku qaadaan badeecooyinka dhammaan dekedaha bariga afrika ku yaala gaar ahaan soomaaliya iyo kenya waxaan xusi karaa qiyaastii boqol kiiba boqol ayuu kordhay freydka halkii conteyner lagu qaado markii ay badda cas ay soo baxday arrinta la xiriirtay ee faragelinta ay xootiyiintu ku sameeyeen maraakiibta badda cas maraysa laakiin waxaan kuu sheegi karaa wax intaan ogahay xoogaana oo ahay wax maraakiib ah oo dhibaato ay kasoo gaartay ama la qabsaday ama dhib ku dhacay ma jirin saamaynta markay nagu yeelatay waxay ahayd qiimaha fareedka ayaa aada u kacay waxay kaloo yeelatay badeecooyin badan oo soomaalidu ay kasoo iibsasi jireen dalalka sacuudi carabiya oo weliba qaarkood warshadaha ee soo saara biyaha iyo ay aada ugu xirnaayeen ayaa iyaduna joogsaday oo shirkadihii ay markii qiimihii kacay iska daayeen inay soo radaan marka barayska badeecadana waa ku yeelatay xagga rarkana waa ku yeelatay badeecooyinka baabumandab soo mari lahaa oo gaar ahaan sacuudi carabiya ka imaan lahaa laakiin badeecooyinka soomaaliya taga ee imaaraad ka baxa sharikadaha qaar oo ka maarlay badda cas transit timekeedu ma dheeraan laakiin wadamada kale wixii ka imaanaya turkiga ay kamid tahay ay kamid tahay masar ay kamid tahay sacuudi arabiya hadday ku imaan jireen shan iyo afartan maalmood waxay gaareen sagaashan maalmood inay ka maqnaadaan dekeda muqdisho iyo iyo bombaasa marka saamayntaas labada nooc xagga waktiga iyo xagga lacagta ah ayay nagu yeelatay turkigaad xustay turkiga maxaa uga yimaada soomaaliya haddii ay soo mari jireen badda cas baabulmandab hadda halkee south africa ka soo wareegaan waxaad tiri waktigii uu ku imanayay waa kordhay maxaa ka yimaada turkiga sideedaba turkiga intii dambe sanadahan oo soomaaliya saaxiibka la ahaa waxaa jirtay badeecooyin badan oo waagan aan turkiga laga iibsan jirin ayaa laga iibsadaa waxaana kamid ah burka kamid ah waxaa kamid ah baastada baastada ugu badan ee soomaalidu hadda cunto waxay ka timaadaa dalka turkiga waxaa ka yimaada noocyo kala duwan oo raashina oo raashinka la cunaa waxaa ka timaada birta dhismaha waxaa ka timaada badeecooyin badana ka yimaada oo qalabka dhismuhu ka mid yahay ay kamid yihiin bagaashka iyo shukulaatooyinka waxaa kamid ah daawooyina ka yimaada badeeca aada u badan oo shifti xoog leh u samaysay badeecooyin badan oo waagi hore hindiya dalal kale ka imaan jira had sanadahan turkiya ka imaata oo raashinku u badan yahay marka ayagu maridu shiibinada iyo qaadka isticmaalaan horta way kala duwan tahay laakiin waktiga ay ku imaan jireen ayaa dheeraaday waxayna u muuqataa inay ka leexdeen meeshay soo mari jireen cabdirasaaq cali macalin cumar madaxa shirkadda muqdisho shibing an cargo ayaan weydiiyey dhaawaca soo gaari kara ganacsiga soomaalida haddii xiisadda ka jirta khaliijka ay isku rogto mid xirta gacanka kale ee muhiimka ah ee lagu magacaabo hormuus haddii dhibaatadaas ay dhacdo waxaa la odhan karaa horta waddankan imaaraadku lacagta soomaaliya laga soo diro maadaama xawaaladaha ugu waaweyn halkaan deganya uu hab u yahay oo badanaa waxaa jira lacagaha ganacsiya xataa loo wado jayna iyo wadamadii aan soo sheegnay waxay soo maraan dalkan marka joogitaanka ugu muhiimsan hadday shirkado badan halkan u joogaanna waxaa waaye transitka lacagaha aada u dhib yar maalintii dhow shan daqiiqa ka hor inta laga soo diro muqdisho uu qofku halkan ka qaadan karo marka haddii khaladaasi yimaado saamayn horta dhinacaasa socodka lacagaha iyo joogidii dadka waa uu ku yeelan karaa wuxuu kalo ku yeelan karaa hadeertaan waxaa jira badeeco badan oo soomaalidu ay iiraan iyo kasoo iibsato oo iyaguna hadeertaan maantaydaas ka bilowday in dadku ay ka welwalaan in la heli kara iyo in kale oo iyaguna inay joogsadaana laga yaabaa marka saameyn noocaasa u ku yeelan karaa maxaa ka mid a badeecadda iiraan laga soo degsado waxaa ka mid a nuucyay ka mid yihiin baastooyinka dheedheer baasdheereerta la yihaahdo waxaa ka mid ah laamiga laamiyada lagu daamurka ama laamiga lagu dhiso jidadka waxaa ka mid ah mutuleelka la isticmaalo dhismaha qalabka dhismaha laisku oran karaa badeecooyin saas ahaa jira oo iiraan laga soo iibiyo waxaa kaloo jirta ganacsi aan hadda aada u badnayn laakiin ay soomaalida u dhoofiso ay kamid tahay liinta qallalan dry limonka la yihahdo oo ay iyaguna halkaan imaaraadka inta la keeno ka qaadan jireen laakiin aan toos looga dhoofin from somalia to iiraan laakiin halkaan ay dib uga qaataan oo doomahoodu qaadaan colaad ku baahda khaliijka badeecooyinka ay saamayn karto waxaa ka mid ah cuntada oo inteeda badan soomaaliya ay dibadda ka soo dejisato iyo shidaalka oo ka yimaada bariga dhexe mid ka mid ah ganacsatada waaweyn ee soo dejiya shidaalka waa cabdiraxmaan cali axmed agaasimaha shirkadda haas betrolium dalkeed ma leeyahaan dalku khaasatan hadda meeshan gobolka banaadir waxaa ka dhisan laba kaydoo aada waaweyn midna waxaa leeyahay somaali fuel company midna waxaa australia taqriiban ilaa way qaadaan marka laisu geegeeyo ilaa laba boqol oo kun oo tan way qaadaan marka waa jiraa storage waa jiraa waa dhisan yahay dadaalka ganacsatadu wadaan runtii waa la jaan qaadeen adduunka oo way ku dadaalayaan marka wuu jiraa storage waa jira haddii ganacsigu uu carqalad galo ama xiisada ka dhacdo khaliijka ama meelaha soomaaliya wax uga yimaadaan kaydkaas intee leeg buu hayn karaa waddanka waxaan isleeyahay ilaahay marka dara laakiin waxaan isleeyahay taqriiban lix bilood oo hayn karaa marka qalalaasaan hadda ka jira badda cas iyo ka laga cabsi qaba khaliijka ma saameeyeen qiimihii shidaalka sicir barar ma dhacay bal faahfaahay qodobkaas saamayn badan hadda weli maanaan yeelan oo waa saamayn yar buu yeeshay runtii aan badnayn waase xaqiiq haddii dagaalkan sii cuslaado waa xirmaysaa waddada arintaas hadda xidhan titankaasina markiiba saamayn buu kugu yeelanayaa oo qiimi shidaalka mar hadduusan soo gelin uu kacayaa uu saamaynaya saamayn waa yeelanayaa ha dalalku ugu badan uu yeelanaya kamid noqon kamid shidaalku wuxuu ka yimaadaa dubay iyo wuxuu ka yimaadaa cumaan marka waa dariiqa iyagii labaduba wasiirka maaliyadda soomaaliya biixi iimaan cige oo dhowaan waraysi siiyey idaacadda v o a ayaa xaqiijiyey culayska dhaqaale ee ka soo kordhay xiisadaha jira hase yeeshee waxa uu sheegay in la filayo in dhaqaalaha soomaaliya uu kordho sannadkan culaysyada caalamka ka dhacaya ee ay ka mid yihiin kka taagan badda cas saamayn taban oo dhaqaale ayay guud ahaan dee dunida iyo soomaaliyaba ku yeeshay hadday tahay waxaa kor u kacay maadaama oo maraakiibtii soo mari jiray marinka baabulmadeb ay hadda tahay inay kasoo wareegaan meesha loo yaqaano cape of good hope oo ku taala south africa xilligii safarka ama muddadii safarka ee maciishada imanaysa soomaaliya weliba meelahaas weliba qaybaha waqooyiga iyo culays weyn bay runtii ku keentay oo waxaa kor u kacay kharashka lagu soo rarayo waxaa sidoo kale kor u kacay kharashaadka caymiska la xidhiidha maadaama amnigu uu meeshaas culays ka yimi culeysyadaasi marka waxaa ka horreeyey de kii ukraine oo isna sixirka maciishada iyo iyo qutul daruuriga dunida oo dhan saameyn ku yeeshay waxaa iyana culeysyada kale jira kamid ah dee isbeddelkan cimilada oo runtii saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan dunida iyo gaar ahaan soomaaliya laakiin sida kale dowladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u koraya sideedii bilooda u dambeeyey waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhligu uu u koro boqol kiiba shan iyo labaatan taasoo noo sahashay inaanu mushaaharaadka ka bixin karno gudaha
soomaalida waxaa lagu tilmaamaa inay leeyihiin hal abuur ganacsi ganacsiguna waxa uu kaalinta koowaad kaga jiraa dhaqaalaha soomaaliya haddii ay noqon lahayd shaqo abuurista iyo maalgashigaba brofesor ciise maxamuud xalane waa agaasime xigeenka rugta ganacsiga soomaaliya islamarkaana waxa uu yahay madaxa arrimaha dibadda ee rugta ganacsiga
sideedaba nolosha markii la sheegaayo asalkeeda ama falsafadeeda la fiirinayo waxay mar kasta ku habboontahay wadajir iyo sharci xaqiiqatan markaad fiirisid ganacsiga soomaalida ee gaarka loo leeyahay wuxuu ahay mid inteeda badan dagaaladii kadib ay keentay baahiyo baahiyahaas marka siday u buuxinayeen waxay timid inay la qabsadaan oo oo ajaaniibta badana xisiisa soomaaliya ugu magac daran resilience soomaalida inay u leeyihiin dhinacaas macnaa dhabar adeeg dhinaca ganacsiga oo halabuurkeeda iyo ajaanibtana macnaa isku wada raaceen marka xataa dibadda ay u qaxeen maadaama ku bilowday waxyaabahan la dhaho de facto oo baahidaas keentay oo sharciga uusan jirin taas waxay dhashay in xaqiiqda experience fara badan laga helo khibrad fara badan laga helo lagu soo koro muddo lagu soo moodo alxamdulilah ilaa iyo toban iyo labadii taimkii hore ee maxaan ku dhahaa madaxweyne xasan laga bilaabo ilaa iyo hadda usoo noqonayo saddex teema markaad fiirisid waxyaabaha runta kusoo kordha waxay ahayd jaanibka sharciyadda oo runtii dowladnimada hoos imaanaysay oo kadib from the facto ay isku bedelaysay dejo sharciyad marka waad arkaysa isbedelka isla laqabsiga sharciyadda ganacsiga soomaliya la qabsana inuu horumar weyn keena taas waxay keentay credibilitygii ama kalsoonidii ay ku lahaayeen ajaanibta ay la ganacsanayen ay helaan sababto markii ugu horreysay ay keligood iska socdeen dowlad la-aanta ahayd waa laga faa'iidaysan jira lakiin hadda waxaad arkaysaa in ganacsiga soomaaliya uu u dhow yahay ama qaarkood uu yahay merin somalia oo sideeda loo dhoofiyo taas marka hore waxyaabahaan ku dhuminayna waxaa kamid ahay trade balance fara badan aan ku dhuminayna sababto ah travel documentiga ay wateen soomaalida ama jawaasida ku safraayeen inay ahaan jawaasiyo macnaa ajnabi ah sharciyadda markaan ku noqdo waxyaabaha ugu waaweyn oon hoosta laga xariiqi karo waxaa kamid ah in macnaha dowladdan ay samaysay waxa la dhaho taya dhowr oo runtii ah siilinka ugu weyn ee sharciyadda weyneynayo horumarka ganacsiga in waxa ay ka yimaadaan waddan sharciyeysan oo hufan oo raadraac leh oo gadaal loo celin karo macnaa la fiirin kara raadkiisa mas-uuliyiinta rugta ganacsigu waxay qireen in xiisadaha jira ay saamayn ku yeesheen ganacsiga soomaalida hase yeeshee waxay saadaalinayaan in ganacsiga soomaalidu uu dhabar adeyg muujin doono brofesor ciise maxamuud xalane ku-xigeenka agaasimaha rugda ganacsiga soomaaliya waxa uu galka baarista u sheegay in culays u weyn sidii la filayey aanu la soo darsin ganacsiga soomaalida runtii markaad fiirisid waxyaabaha runtii ilaahay mahadiisa waxaa ka mid ah in calaamadaha lagu sheego ganacsiga gaarka loo leeyahay bilowgiisa kobaciisa iyo hadda meesha u maraayo waa dhabar adayga ay u leeyihiin caqabadan markaad fiirisidna maha waa caqabad oo anaga naga baxsan weligeedna ayaan waxaa jirta haddaad xasuusatid la yareeyey xawaalada soomaalida markaad fiirisid markay meel ka xiranta meel unbay furtaan alxamdulilah oo waa dad mar kasta hal raadisa caqabadaha marka markaad fiirisid runtii ma nagu yeelatay saameyn haa laakiin ma la qabsanaynaa oo ma ma ma ma ma ma ka hortegaynaa sidoo kale haa markaad fiirisid annaga markaad fiirisid xooga waxyaabahan anaga importationka aan samayno runtii aada u xoog badan waxau naga yimaadaan chinaha iyo dubai carabaha labadaas marka markaad fiirisid saameyn fara badan oo babulmandel ma laha waxaa bilowda oo xawaaro xoog laku socdayo aada u kobcayo runtii maanta miisaankeeda ay leedahay waayihii ugu dambeysay haweenka ugu dambeya ilaa tobankii sana ugu dambeysay in sidoo kale soomaalida ay xooga saarayeen dhinaca turkiyada wax nooga yimaado iyo masaarida iyo yurubta kaleeto waxyaaba aada aada u yara lakiin marka wax eego un waa labadaas wadan oo xoogna oo dhinaca dhoofinta lasoo dhoofiyo waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyaa runtii dhaawacyadaas waa dhaawacyo jiro laakiin iyada laftirkeeda alxamdulilah waxaa malaysaa inay mararka qaarkood ay soo marayaan atlantic ay soo marayaan south africa ay soo gaaraan saasay ku imaanayaan oo runtii culayskeeda le hadday noqoto waqtigii ay ku imaan jireen oo normal ay ku imaan jireen ilaa afartan iyo shan hadda laga yaaba inay noqdeen ilaa iyo sagaashan boqol iyo labaatan maalmood ay noqonayso dabcan wareegaas uu wareegayo shixnadaas oo wado maxaan ku dhahaa markabkaas sidoo kaleeto ay kordhayso jidkaas uu marayo dheer miisaan dhaqaale uu macnaa zaaid ku noqonayo lakiin realityga markaad fiirsid xaqiiqda markaad fiirisid wax runtii nolol maalmeedka xoog badan oo laga dareemayo magaalada xamarbaraha waa la qabsa ay la qabsadeen mararka qaarkoodna canalsways qaaraa kusoo dhunto soo maro oo nidaam un ku yimaado ayagoo badqabkooda alxamdulilah ku yimaada ilaa iyo haddana ma maqal wax shil ah oo oo ka dhacay linorska siday u bilaabmeen oo xoogooda markaad fiirisidna runtii waa waa horumarada anaga aan dhihi karna alxamdulilah oo tooska ah macnaa wadankii wax lasoo dhoofinaya ilaa iyo dekeda xamar waa laga yaabaa transitor inuu soo maro laakiin inay toos nagu yimaadaan caqabadaha marka hadda adiga aad sheegaysid runtii aniga kaligeen xaqiiqda markaad fiirisid xoogeeda wuxuu ku dhacaa inkastoo marinkaas la dhaho ilaa iyo boqolkiiba labaatan boqolkiiba waxaan rabaa toban iyo shan toban ilaa toban iyo shan inuu yahay midka caalamiga ah inuu maro oo hakadkaas galay laakiin haddana alxamdulilah sida xooga macnaha dadka ugu maleeyaan nooguma dhicin laakiin way jirtaa saameyntaas ganacsiga soomaalidu waxa uu intiisa badan si weyn uga muuqdaa waddamo badan oo ku yaalla qaaradda afrika kuwaasoo ay soomaalidu ku leeyihiin meherado kala duwan oo isugu jira dhoofinta iyo soo dejinta gaadiidka iyo teknolojiyada cabdiraxmaan cali axmed agaasimaha shirkadda haas betrolium waxa uu ka mid yahay ganacsatada ka shaqaysata meelo badan oo ka mid ah qaaradda afrika runtii ganacsatada haddaan si guud u idhaaho afrika hadda ganacsatada soomaaliyeed ee joogta waxaan isleeyahay meelaha ay marayaan yani ganacsiga afrika marka la isku daro forty percentage kama yerin ganacsatada soomaaliya lebalka ay ka marayso si guudba dad ganacsi bay noqdeen soomaalidu civil warka wixii ka dambeeyey soomaalidu waxay u dhaqaaqday ama afrika ha noqoto ama carabaha ha noqoto ama wadamada aad joogtaan ee qurbaha ha noqoto soomaalidu waxay u dhaqaaqeen maadaama shaqadii dowladda iyo hanaantii dowladnimo wax badan ka yaraadeen dadku waxay u dhaqaaqeen xagga ganacsiga dalka gudihiisa markaan usoo noqdo marka anagu baan soo galay dalka xaqiiqatan isbedelka iyo sida uu u socdo iyo sida ganacsigu u socdo xawli buu ku socdaa haddii dhibaatooyinka caqabadeed ee hortaagan ama dowladda dhibkeeda xukuumad la-aanta keenaysa ha noqoto oo isku xidhnaantii dowladdu inalfilaahiya sidii la rabay ma wada aha kontarooladan isbaarooyinku waa badan yihiin oo daamaj bay u geenayaan oo ganacsiga waxyaalaha dhaawac ayay ka mid tahay laakiin soomaalidu haddii nabad yar oo kaamila oo salle loo helo waxaan isleeyahay afrikadii inaga horumartay waa ka horumarsanna hadda ma ka horumarsanna laakiin way si aan caadi ahaan bay u kordhaan marka ganacsigu dadku marka la yidhaha bableyska soomaalida waxaan is oran karaa yani boqolkiiba afartan ganacsata dadku noqdeen haddaan shaqo badnaynba ku biiritaanka e a c east african community soomaaliya ku biirta iyo seed u aragtaan idinka ganacsataan maadaama de african aad ka shaqaysid meelo ka baxsan soomaaliya iyaga wax weyn bay taraysaa inay wax tarta mooya wax ka hadlayn mayso waayo shuruucdii aan afrikaba hadda ganacsiga u badan waxaan ku yidhi soomaalida le oo soomaalida ee ku jirtay ee dee suuq madow iyo garab iyo orod bay naga ahayd awe haddii hadda sida sharciyana ay u ganacsadaan oo wuxoodii inay wax ku helaan mooye wax uga hadlaayo maayaan marka waxaan u arkaa waa jaanis weyn oo ummadda soomaalida usoo lexday waayo waan ka ganacsi badan nahay dalalka jooga hadda marka dab loo dab loo eego si dhaba marka loo eego ganacsatada soomaaliyeed baa ka badan ganacsatada kale marka yaa faa'iidaya waxa faa'iidaya u badan waa innaga dadkeeni sharci bay ka helayaan xuquuq bay ku yeelanayaan waxtar weyn baa ku jira iskubiirkaa lagu biirayo dee dhulka waa la kala leeyahy laakiin awalba tijaaro waa u joogan oo ganacsiga soomaalidu meelaha ugu badan bay ku jirtay laakiin silic iyo culays iyo rafaad baa saarnaa intuunbay ka ridaysaaye uma arkayna inaga jabtahay boostbood
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan ammaanay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay adeegyadaasi oo ay ka mid yihiin internetka telefoonnada biyaha iyo bankiyada waxa uu sheegay madaxweynuhu in wixii waajibaad ah ee lagu leeyahay shirkadaha ganacsiga ay tahay inay bixiyaan gaar ahaanna canshuuraha barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka todobaadlaha ee aweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a rediyoga xeryaha dhadhaab waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga oo si toos aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka toddobaad walba waxaaad ku dhegaysataan labada mawduuc ee ugu hadalhayeynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha iyadoo dhegaystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegaysan karaan idaacadda efmka v o e da dhadhaab ee ka soo gasha mawjadda efmka hal ibar lix dhibic toddoba megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa hay-adda w f b ayaa ku dhawaaqday in dhaqaale aan loo hayn lacaga gunaha oo lagu caawin jiray qaxootiga ku jira dhadhaabiyo kaaku oo muddo siddeed sanaha ay ka faa'iidaysanayeen qaxootiga ku jira xeryahaasi sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah harun caafimaad oo gaar loo leeyahay oo adeegyo caafimaad ay ka helaan caruurta agoonta ee ku jira xerada xagardheeraha isla xubinta shakhsiga toddobaadkana waxaan ku waraysan doonaa faadumo cali cabdi oo maamulo ka ah goobtaasi caafimaad ee laga hirgeliyey xerada xagardheeraha barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed hay-adda cunnada adduunka w f b ayaa shaacisay in hakad la gelin doono mashruuc ballaaran oo lacaga gunaah bil kasta lagu siin jiray qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaabiya kaakuma iyadoo lacagahaasi qof kasta oo qaxootiga ay soo gaari jirtay dhammaadka bil kasta taas oo kab dhaqaale u aheyd boqolaalka kun oo diiwaan gashan hay-adda qaramada midoobay ee u n c r iyadoo hadalhayntaasi ka jirtay gudaha xeryaha iyo qaar ka mid a saraakiisha w f b waxay kulamo la qaateen hogaamiyaasha xeryaha taas oo ay ku shaaciyeen in wixii ka dambeeyey bisha abriil aanu jirin wax dhaqaala ah oo lagu sii caawin doono qaxootiga ku jira xeryaha haddaba maxay tahay sababta keentay in lacagahaas la waayo waxaa ka jawaabaya cabdulaahi cali aadan oo ah gudoomiyaha xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab oo ka mid ahaa hogaamiyaashii kulanka la qaatay hay-adda w f b
waa mahadsan tahay cabdisalaan waxaana dhowahay saad sheegtay baa qaxootigan dhadhaab iyo kaakuma waxay qaadan jireen lacag elektronic ah oo teleefanada loogu soo diro bil kasta dad qofka sokaar leh ama shaksi kastoo diiwaangadan lacagtaa waa loo soo diri jiray muddo sideed sano ah ayay dadka lacagta qaadan jireen wayna ku raysteen lacagteeda ujeedkeeda wuxuu ahaa maadaama dadka raashin ay qaataan raashinkii markii meeshii laga soo qaadaya ilaa xaafadda taransbood baa loo baahnaa marka taransboodkaas si ay uga kaftoomaan dadka ay raashin u gadin raashin hay-adda ay bixiso aan loo gadin darteeda ayaa lacagta loo dadka loogu soo diri jiray si ay taransbood uga dhigtaan dadka lacagta marka waxaa loo bixiyay bambajakula inay dadka qudaar ay ku qaataan mataqaanaa wixii ka dhiman raashin ay ku gataan maadaama lacagta ay iska yareed laakiin way ku faayeen dadka qaxootiga ah xaqiiqdii qoysas fara badana waxaa jira lacagtaa biilan jiray oo ku tiirsanaa inta badan boqolkiiba siddeetan ku tiirsanaa ayaa jiray marka maanta waa arrin naxdin leh marka lacagtii waa la waaya haddii la dhaho qoysas fara badan oo qaxootiga degan ayay saameyn badan ku yeelanaysaa dhaqaalihii soo galaya xagga w f v ka imaanayn suuqa xeryaha dhadhaab hadde hoos u dhac badan baa ku imaanaya waayahay guddoomiye waxaad noo sharaxdaa lacagahan qaxootiga ay qaadanayeen qofkii qaxootiga ah lacag intee leeg ayuu bishii helayay lacagtan marka hore waxaa lagu soo bilaabay calaa nafar ama calaa qof boqol shilin baa lagu soo bilaabay oo hal dollar waagaas u dhigmaysay ama laakiinse wakhtiba wakhti marway sii korodhay marka ugu horreysay waxay tagtay ilaa kun iyo shan boqol oo lacag oo shan iyo toban dollar oo kale ayay gaartay hadda laakiinse maadaama waayadan dambe dhaqaale xumo ay jirtay waa la yareeyey hadda marka ugu dambaysa bishaan aan ku jirno lacagaha dadka loo soo diro waxay gaarayeen calaa qof shan boqol iyo soddon shilin baa loo soo diray markii ugu yaraan boqol shilin bay ka bilaabtay markii ugu korreyseen kun iyo shan boqol bay gaartay marka lacag waxay ahayd mar kasta habka ay ku xirneed deeqbixiyaasha lacagaha ay hayaan ayay ku xirneed marna waa la badan jiray marna waa la yareyn jiray marnahadba siiba ahayd marka lacagta ha yaraato ama ha badnaato xaqiiqdii dadka qaxootiga dhexelyaha dhadhaab iyo kaakuma aad bay ugu tiirsanaayeen qoysas fara badan oo waxaa jiray arrimaha qoyska inta badan lacagta ay xalin jirtay oo runtii ay ku tiirsanaayeen lacagta waxaa inta badan gacanta ku haya dumarka hoyooyinka ilmaha gacanta ku haya ayaa lacagtaana gacanta ku haya marka inta badan arrimo fara badan oo qoysaska quseeya ayaa xalin jirtay lacagtaas waa yahay dhinaca kale dhaqaalahan haatan la sheegay in la waayey miisaaniyad ahaan ilaa inta uu gaarayay lacagta dhadhaab iyo kaakuma ay heli jireen
anitana dhadhaab ayaan ogahay markii ugu dambeysay qaxootiga tiriisa ay gaaraysay laba boqol iyo labaatan kun markuu qaxootiga ahaa dhadhaab hadda maanta saddex boqol iyo konton kun waay laakiin markuu laba boqol iyo labaatan kun qaxootiga markuu ahaa bishii waxaa soo xaroonaysay soddon iyo sideed milyan haddee maanta saddex boqol iyo konton uu maraya waxaad qiyaasi kartaa ilaa lixdan milyan ama konton iyo sideed milyan yaa bishii xeryaha dhadhaab soo gasha lacagaha kenya lacagaha kenya ah soddon konton iyo sideed milyan ilaa lixdan milyan oo lacag kenya ah ayaa bishii soo xarootaa qiyaastayda lacagtaas waxay marka soo gelaysay suuqyada dhagaxley ifo xagadheer ayay soo gelaysay suuqan mataqaana wax badan bay ka bedelaysa waad fahmi kartaa konton milyan ama ama lixdan milyan meelay soo gashay oo lacag kenya bishii waad fahmi kartaa dhaqaalahaas inuu kor u kacaya ganacsatada fara badan baa ku tiirsanaa ganacsato fara badan oo alaab ka keena mombasa ha ka keenaan ama soomaaliya ha ka keenaan waxay ku tiirsaneen bambajakuladaas marka suuqa dee konton milyan lixdan milyan lacag kenya dadka suuqa ka baxda bil kasta ay heli jireen dhaqaalihii suuqna hoos buu u dhacay xaqiiqdi
waa tahay bal waxaad sharaxdaa siday u saameynayso in qoysaskan cusub ee dhowaan soo galay xeryaha oo qaarkood aan helin diiwaangelin toos ah
xaqiiqdii dadkan hadda aan la diiwaangelinin oo qaxootigu dhex jooga ooaan helin fursad diiwaangelin ah arrintaa caqabad badan bay ku tahay sababtoo ah marka hore waxay ku tiirsaneen dadka walaalahooda ah ama dadka qaraaba ah ayay ku tiirsanayeen marka qofkii qaraabadaha lagu tiirsanaha wixii yaraa uu helay hadduu waayo dee laba qaawan isma qaad ay noqonaysa sheekada marka dadkaas wixii ay heli jireen ay naftooda way gaabis baa ku imaanaya ee qaraabada ay ku tiirsanaan waxay ka heli jireen way ka wayneen caqabad bay ku tahay
waa yahay shirarkii u dambeeyey aada la qaadateen hay-daha iyo deeqbixiyaasha maxay idiin sheegeen oo ballanqaad ah xaqiiqdii lacagtan waxaa bixin jirtay hay-adda w f b w f b waxay sheegtay in dadkii deeqbixiyaashii xeeraha dhadhaabi kakuma lacagaha siin jiray inay lacagtii ay waayeen ayna rajaynaya insha allahu sanada bilaha soo socdo in isbeddel ilaahay uu keeni karo waa tahay bishaan lagu jiro abriil rajo ma laga qabaa in lacagihii ay helaan dadkan qaxootiga ah bishaan aan ku jirno ilaan doorka way qaateen way helayaan lacagta haddii alla idmo laakiinse bisha shanaad wixii ka bilowdo lacagta lama qaadan doono ilaa ilaahay uu wax ka keeno mataqaanaa deeqbixiyaasha qaxootiga marka hore caawin jiray ay ka soo jawaabaan codsiyadii hay-adaha w f b iyo qaxootiga ay u geysteen ilaa ay ka soo jawaabaan lacagta lama heli doono dhinaca kale qaxootiga ku nool dhadhaab iyo kaakuma ayaa ka walaacsan taageerola'aanta maaliyeed ee soo wajahday hay-adda w f b oo adduun lacageed ku bixin jirtay taageerada bulshada qaxootiga ah barre cumar buul oo ka mida bulshada qaxootiga ah ayaa wax ka weydiinay muhiimadda taageerada lacageed ay u laheyd bulshada ku nool xeryaha wakhtiyadii ugu xumaa oo ugu liidatay ayaan hadda ku jirnaa bambajukulaane waxayna soo gaartay muddo hadda sideed sana qiyaastii laga joogo intaa un baana qaadanaynay wax weyn bayna noo qabatay oo naga bedeshay oo qudaar noqotay raashin noqoya nin walbo kaarkiisa intuu kaar walba waxbaa usoo dhici jiray kaararka qaar nafarkii sideed boqol shan boqol iyo konton marbay waxbay soo martay hadda sideed boqol ayay joogtay marka ninka dekaar leh oo isku dardarsado wax weyn yaa ka qabanayn laakiin qudaarta iyo waxyaabaha markaa muhiimka ee dukaamada laga soo qaato ayay ka caawin jirtay wixii kalena dee nin walba nolol unbuu ku noolaa inkastoo nolosha iska adag tahay haddana tan waxay ahayd tu yar kab ahoo wax yaroo meel aad ka filanaysa iska ahayd ayadoo shaqala-aan jirto qaxootiga uu xirxiran yahay xabsi kor ka banaan lagu jiro faa'iido yaroo ka soo dhacday ahayd hay-adda xaggeeda hadda marka waa hay-addii dhaneed ee loo fadhiyey baabajukula baashan la dhaha bixinaysay maalin hore waxaan maqalnay mitin inay iskugu yeertay odayaashii magaalada ay dhahdeen niyow abriil wax ka dambeeyo oo aan ini haya malaha taasna dee koley nabar hadda anagana taabta u ahaa aad buu umahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa barre cumar oo ka mid ah bulshada qaxootiga ah oo noogu waramay xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari sanadihii tagay hay-adaha caalamiga ah ee taageera qaxootiga ayaa ka cabanayay dhaqaalo la-aan baahsan taas oo sababtay in aad loo yareeyo gargaarkii samafalka ee la siin jiray qaxootiga ku jira xeryaha sida biyaha raashinka iyo daawada iyo adeegyo kale oo aasaas u ah bulshada qaxootiga ah waatan faadimo cabdilaahi oo ka mida bulshada qaxootiga ah oo ka warbixisay culayska dhaqaale iyo xaaladaha soo wajihi karo guud ahaan bulshada gobolka haa wax badanaan ku qabnaa dukaamankaan geysan jirnay hilibka qudaarta caanaha wax walbaan kusoo qaadan jirnay kaarkii weyn hadda oo dhowr tobanle labaiyo tobanle camal lacag badanuu helaya lix kunoo shilin inkastoo marka hore lacag badan calaa qof sideed iyo konton la qaadan jiray way naga jareen dad badanoo noloshooda ay bambajakuulada ku tiirsantahaa jiro marka way naga jareen sideed konton afariyo konton ayayna siinaya afariyo kontonka hadda waa ku maar qabne waxaa waaye dukaankaan dhiganayna raashiinka caanaha wax walba hilibkaa lagu soo qaaday waxay noo goysaan kusoo qaadanayna deenaana loo ogolaa ilaahay kuuma darnaadee deenta hataa raashinka dukaaga waa soo horumarsanaysaa caanahaaga waxaagaa soo qaadanaysa bishoo dhammaaninba sidaasuu u jaranayaa kaarka sidaasaa bambajakuulada loogu tiirsana qaxootiga boqolkiiba sagaashan iyo sagaalna kule way ku maarqabeen kii waxaastii kaan haysaninba waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac oo stuudiya igula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaad kale marti noogu tahay faadimo cali cabdi maamulaha xarunta daaweynta xanuunada haweenka ee faadimo cali clinic oo ku taala xerada xagardheer oo aan ka waraystay adeegyada caafimaad ee xaruntoodu bixiso iyo baahida keentay in xarun noocana laga furo xeryaha qaxootiga waxaa kale oo aad maqli doontaan haweenka dhalay carruurta agoonta ah ee wax ka barta xarun agoonta wax lagu baro laguna xanaaneeyo oo ku taala xagardheer oo ka hadlaya caawimaada ay carruurtooda agoonta ay ka helaan xarunta agoonta haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga dhowaan xerada xagardheer waxaa laga furay xaruntii ugu horreysay oo si gaara loogu daaweeyo cudurrada haweenka faadimo cali cabdi maamulaha xaruntaas oo aan waraystay ayaan weydiiyey baahida keentay in xarun noocana xerada laga furo walaahi baahiyo badan ayaan keentay inaan halkan furo aniga isbitaalka weyn ayaan ka shaqeeya i r c muddo toban iyo labo sano baan takhasus u leeyahay qaybta makaanka hase ahaatee waxaan arkay haween badan inay u baahan yihiin meesha annaga aan ka shaqayn isbitaalka waa hal meel sida feelka loogu jiro marmar dumarka waxaa lee berri soo noqda saa damba imaada ii sheegay dawooyinka qaar lagama helo cisbitaalka marka waxyaabo badan oon isiri way u baahan yihiin baa sababtay in aan furno meeshan
adeegyada caafimaadka ee xaruntaadan gaarka ay bixiso maxaa ka mid ah dadka aad daaweysaan xanuunada aad ka daaweysaan
adeegyada aan bixino waxaa ka mid ah waxaan daaweynaa makaanka waxaan daaweynaa infectionka kala duwan infectionka noocyadiisa waxaa ugu daran infectionka mid vaginites la dhahaa jiro iyo saficites iyo u t i marka say u kala sarreeyaan aan u kala daaweynaa waxa aan bixinana waxaa ka mid ah sida samboostooyinka makaanka sida inaan makaankii dhaqno sida inaan falaashno waxyaabaha noocaas oo dhan waan bixinaa xeradeennan iyo xeryaha qaxootiga xanuunada ugu badan oo haweenku inta badan ay ka cawdaan ku imanaya waa kuwe run ahaantii markaan fiiriyey xanuunaadka ugu badan ee maanta bulshada khaasatan xerada xagardheer xanuun waxaa ugu badan la dhaho vaginitis xanuunkaas wuxuu ku dhacaa makaanka laakiin haweenta keligeed kuma dhaco raggana yacnii way kala qaadaan waa wax la kala qaadi karo waa wax dhalmala-aan sababi karo xitaa ninka ii sheegay qaasaa loo daaweeyaa oo haweenta waxaa ii sheegay marka aan daweyno iyada keligeed kuma ekaano ninkeedana gooni aan u daaweyna marka hadda xanuunka ugu badanoo maanta bulshadeena xagadheer heysta waa vaginitis waxa la dhaho waana network buu sameeyaa ninkii wuu qabaa naagtii way qabtaa hadduu ninka naag kale u guurso uu ku dhacaya marka si kulli waa la daaweeyaa dhammaantood haddii uu ninka laba qabo haddii uu saddex qabo dhammaantood hal mar aan daaweynaa xanuunkaasna hadda ugu badan inta badan iyo u t i xanuunka aad dadku uma yaqaanaan maxaa keena oo sababa daaweyntiisu si ma fududah
walaal haa haddii haraka la gaaro way fududahay muddou ku haynaya muddadaas haddii la qabto inta ugu badan waa daweyn karnaa maasha allah kuwa badan aan ku guulaysanna way jiraan laakiin kuwa aan ku guulaysan weynay oo heer waasti noqday way jiraan heerba heer waayo xanuunka markaa markuu bilow yahay waa la qaban karaa waxaana ku qabannaa daawooyin kala nooca sida samboostooyin baan gelinaa makaanka sida makaanka hadduu falaash u baahan yaho oo kale sida hadduu ma ahana ninkii oo xanuunka keenay asaga la daaweeyo cabol treatment waxa la dhahaa loo samaynaa haddii markaa la qaban waayo xanuunkan safisay aan idin leeyahay vaginites wuxuu sababi karaa waxa la dhaho safisites saficideska marka waa heer nooca ugu daran xanuunaadka infectionka oo ku dhaca qeybta makaanka heerka hadduu gaaro waxyaabo badan ayaa ku sababi kara hooyada inay dhalmo weydo inay macnaha xanuuno badan ay dareento kale waxyaabo badanaa sababi kara laakiin haddii durbe la gaaro waa la gaari karaa inta uu dhow yahay waxbaa laga qaban karaa
xerada waxaa aada loo yaqaanaa dadkana ay inta badan ka cawdaan xanuunkan kale u t i oo ah infection ku dhaca kaada mareenka maxaa xanuunka xerada ku badiyey baad u malaynaysa
walaal haddaan sii fiiriyo horta cimilada waa ka mid meel kululaan joognaa u t i waa urinary track infection waxaaba laga qaadi karaa marmar bacaadka ama cimilada kul ama musqulihii oo markaas iska iska waxaysana laga qaadaa badi u t i-gana waa iska fudud yahay laakiin asaga laftigiisa wuu xumaadaa oo marmar buu croni cronig u t i hadduu noqdo lama karo laakiin inta xanuunaadka ugu fudud oo la daaweeyo ku jiraa waana markaas kobol ahaan in loo daaweeyo waay labada isqabta waa in laga daaweeyo labadoodaba
xanuunada noocyada kala duwan ee aad sheegtay intooda badan waxaa arabka ku dhufatay in loo daaweeyo si faamily ah ama si qoys ah ragga soomaaliyeedna uma badna inay haweenka u raacaan goobaha caafimaadka oo qaarkood waxayba u arkaan inay ceeb tahay marka taasu caqabad ma idinku tahay
walaal haa su-aal fiicana i weydiisay haddaan kaga faa'iideysto su-aashaas ragga soomaaliyeed aniga run ahaantii toban iyo saddex sano rag iyo haween bisaan u shaqaynayaa iyo hawsha iyo makaankaas run ahaantii ragga soomaaliyeed waxaan waxaan u soo jeedinayaa in aan ku aragnay caqabad oo ah inaanay haweenka la imaanaynin qeybta ii sheegay qeybta yacnihii caafimaadka ayagoo marka aaminsan in ay ayaga caafimaad qabaan oo xanuun badan aanay ayaga markaa dhinacooda uusan ka imanayn laakiin waxaa jirta hooyada haddii laga yaabo inay dhali weydo waxyaabo badanaa jira oo ragga ku yimaada marka hadduu soo raaca waxaaba laga yaabaa inuu asaga noqdoba dhibka qofka wada ooba ii sheega asaga si loo daaweeyaa laga yaabaa marka caqabad baa jirta oo ragga soomaaliyeed weliba khaasatan xerada xagadheer aan usoo jeedinayo waxaan idin leeyahay haweenkiina soo raaca waayo markaan baarnay cilmi baaris aan samaynay dhalmada badi ragga dhinacooda way ka imaan kartaa saa darteed ninkii inuu dhali waayo hadday dhacdo waxaa laga yaabaa inuu dhao haweentii adigaa dhalaynin adigaa kana adigaa kana marka fadlan way jirtaa caqabadaas ragga soomaaliyeedna waxaa ku baraarujinaya haweentooda markii loo diro inay usoo raacaan xarumaha caafimaadka
xanuunadan tirada badan oo aad sheegtay inaad daaweysaan wixii cuslaada ma jirtaa meel aad u gudbisaan
haa walaal aniga hadda xarunta ii furan waxaan baraarujinayaa xarunta ii furan aniga makaanka ma bixino aniga ahaan khaasatan makaanka taqasus yacni ma bixiyo makaanka makaanka hadduu xanuunaad dheeraad aan ku arkan waxba ka qaban waayo si toos waxaan ula aadaa isbitaalka weyn iyo dhakhtar weynaan la raadsadaa markaas taasi waxay ahayd faadumo cali cabdi dhakhtar daaweysa cudurrada haweenka oo marti igu ahayd xubinta shakhsiga oo qaybka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xeryaha qaxootiga oo ay ku nool yihiin carruur badan oo agoona waxaa ku yaala laba xarumood oo wax lagu baro laguna caawiyo carruurta agoonta ah xarumahaas oo hoostaga hal maamul ayaa carruurta lagu baraa culuumta islaamiga ah iyo tarbiyadda waxaana sidoo kale laga taageeraa dhinaca dharka bugaagta iyo kitaabada caaliyo sacad sadiiq oo ay saddex carruuri u dhigtaan xarunta ayaa sheegtay inaanay awoodin inay carruurteeda geyso goob waxbarasho haddii aan laga caawin xarunta agoonta ee xagardheer ma awoodi inaan yacni bixiyo waxay hito lacag waxbarasho waayo ciyaalada cunuga ugu yar kun iyo shan boqol ilaa kuna loogu dhigaa anigana shaqadeydii yacni dhaqdhaqitaan waaye ma awoodo anigoo daalaa dhacaayo isagii caawiyey saddexdii caruur maxay ahayto bugaagtoodii qalinkoodii yacni maryahoodii iyo maalmahaas sida soonkoo kaleente caabin caawinaad soonkoo kaleete waa lay caabiyaa yuniformkooda waa loo iibiyaa kitaabada waa loo soo xurmeeyaa qalinka waa loo gadaa buuga baaga intaba waa layga caabiyaa waan uga mahad celinayaa asagay intiiba yacni howshaan la wadabo caaliya waxay sheegtay inay wax weyn uga dhigan tahay inay caruurteeda u hesho waxbarasho aad iyo aad yacni igu tahay oo yacni ay igu weyn tahay oo cunugaagii adigoo waxba aadan awoodin oo waxbarashadana ay tahay iftiinka dunida oo dhanka haddana qur-aanka oo si weyn adduun iyo aakhiraba dad anfaco adigana aad u weysa cunugaaga asaagiisana aadayo dugsi oo kaagana aadan u awoodin haddii xitaa oo yacni oo meel walba aad ku daalaa dhacda ninkii kaa caabiyey micnaha wax badan ay ka dhigan tahay darajadiisa haddana meel fiicanay maraayan gabadhaweyn juska afraadee maraysaa tan yarna juska saddexaadee maraysaa wiilkana juska koowaadu maraaya waana uga mahad celinaya macalinka
caaliyo waxay xeryaha dhadhaab timin labadii kun iyo sagaaliyo tobankii caruurteeda saddexda ah aabbahood waxa uu ku dhintay qaraxii soobee afar iyo tobankii oktoobar ee sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii waxay ka hadlaysaa sida ay ku dibirto noloshooda subaxdii waan baxaa haddaan kabarwo soo helo haddaan soo waayo intaba iyo maxay hayto kaarkooda yarka ahaayoo mar dhow aan helnay aniga dharaan dhaqaa kaarkaa markaa dharka dhaqitaankaan u baxaa maryahan soo dhaqaa haddaan saddex boqol soo helo haddaan laba boqol soo helo haddaan shan boqol soo helo maalinkaan shan boqol soo helo laba boqol oo ugu soo adeegtaa saddex boqolna meelaan iska dhigtaa maalinkaana soo weynin saa maalinkaan soo waaya shaqada kabarwada sidaan saddexdaas boqol aan yacni aan aan ugu baxsada haa kaarkooda yarka iyo jikuuladana wixii markaas ilaahay iga siiyo gurigaan u keenaa sida moordidoo kale saliidoo kale moordidooda waan u tilmaa subaxda hore digiraan ugu daraa dhacdhambaliishaan ugu dhex daraa saliidooday ku cunaan jikuuladana waxay igu soo dhaco waa saddex kun saddexda kunna waxaan ugu soo qaadaa maxay ahayto sokorta iyo burka yarkaan ugu soo qaataa ama bariis wixii markaas ilaahay iga dhigo oo habeenkii sidaan casho uga dhigano xaliimo muuse mahiina waxay ka mid tahay hooyooyinka caruurta agoontaah ay u dhigtaan xarunta waxay sheegtay waxay sheegtay in xaruntan ay ku haystaan caruurteeda waxbarasho iyo weliba caawimo kale madarsadan horta ilaahay kheyr allah siiyo dadkii oo macnaha maanta ay waxbarashadan ciyaalkan ay noo soo bandhigeen maadaama ciyaalkii ay agoon yihiin oo hadda waxna lagu baraayo ciyaalka waxbarasho fiicanna heystaan saddexda waqtioo ay dhigtaan haddana ay u dheer tahay dhaqaalo oo lagu dhaqaaleeyo markay ciidda tahay dharkooda ciidda ay tihiin sidii yunifoomada anaka tabar uma hayno loo gado hadday gabar tahayna isku joog xijaab iyo saakadeeda wiil hadduu yahayna shaatigiisa iyo surwaalkiisi aad iyo aaday u mahadsanyihin wixii soo baxsaday iyo macnaha wixii maanta maamulaha ay ahayn macalin mukhtaar iyo macalimiintiisa iyo kulli waa mahadsanyihin xaliimo caruurtooda waxay agoon yihiin muddo afar sano ah oo ay ku keliyeysatay korintooda waxay ii dhigataa lixba ii dhigato saddex gabdhood iyo saddex wiilba ii dhigtaan walaahi magaaladan aada dharaan soo dhaqaa wixii dharka aan ku soo dhaqo aan dabka ugu shidaa wixii kaloo muslimka walaalaha i siiyana waan ku dibiraa laakiin aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa waxbarashada waxbarashada maamulaha macalin mukhtaar ilaa wixii maanta oo xeradaas sayta oo as-aasay maasha allah waa mahadsantiin kulligiina ciyaalkaas maanta haddii oon waxbarashadan ay haysanin anaka tabar uma haynin jakoraanimo bannaankaasmabay fariisan lahaayeen anagana awood uma hayno dhegaystayaal inta ayuunu ogogyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisa dambe aan idinla socodsiinayey anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed cabdilaahi dhegaystayaal haatana aan ku nasanno mid ka mida kaalimaha suugaanta
Kalima
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaad ka dambe intaa dib kulma